halkani waa washington laataafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal tobanka shan labaatanki sagaal iyo afartanka mitirban herarka efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco toddobada bisha oktoobar sannadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban idaacaddeenna saakana waxaa halkan si wadajir idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdi sandheere
ciidamada badda ee dalka britain ay leeyihiin oo qayb ka ah ciidamada midowda yurub ee xeebaha ilaaliya ayaa wuxuu shalay galab goor dambe keenay dekedda magaalada katania ee gobolka sicilia ee koonfurta ee dalkan talyaaniga in ka badan lix boqol iyo konton muhaajiriin oo cusub
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da cabdilcasiis xuseen cusmaan oo ku sugan magaalada katania ee dalka talyaaniga kana warramaya muhaajiriin cusub oo xeebaha yurub gaadhay waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee aan dhegeystayaal idin hayno waxaa ka mid ah
xaafadda ka tirsan magaalada beledweyne oo xilli roobaadka ka gaashaamanaya qaramada midoobay oo warbixin ka samaysay dhibaatooyinka caafimaad ee da'yarta dibadbaxyadii ay wadeen falastiiniyiinta beriga qudus ayaa weli sii socda dhaawacyana halkaasi ay ka dhasheen qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida
sarkaal sare oo ciidanka maraykanka ka tirsan ayaa sheegay in ciidanka maraykanka uu mas-uul ka ahaa inuu si khaldan u garaacay cisbitaal ku yaalla magaalada kundus ee dalka afghanistan weerarka ayaa ahaa mid xagga cirka ah kaasoo sabtidii toddobaadkan dilay labiyo labaatan qof genaraal john campbell ayaa guddi koongareeska ka tirsan magaalada washington ugu sheegay in ciidanka afghanistan uu codsaday duqaynta hawada kaasi oo ka dhacay cisbitaal ay maamusho hay-adda m s f ee dhakhaatiirtan xuduudda lahayn sababta weerarka keentay ee genaraal campbell uu ku sheegay in dagaalyahaniinta taalibaan ay xabada ka soo tuureen cisbitaalkaasi hase yeeshee maraykanka ayaa duqayntaasi muddo nusaacaha waday ka hor intii uuna ogaanin halka uu codsigu uga yimid madaxweynaha turkiga ayaa waxa uu ka hadlay aayaha dambe ee xiriirka u dhexeeya dalkiisa iyo ruushiya kadib markii ay soo baxeen warar badan uu sheegayay in duuradaha militariga ee ruushka ay ku xadgudbeen hawada sare ee turkiga ee dhanka xadka uu la wadaago dalka syriya xogeeyaha guud ee gaashaanbuurta neto stoltenberg ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd in xadgudubadayaasi aanay u muuqan kuwo shil ah ama lama filaana hafeenka wasaaradda difaaca ee ruushka major generaal igor konashenof ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga ay soo jeedisay in la sameeyo koox labada dhinaca oo isku duuda howlgallada islamarkaasina ka hortagta shilal noocaasa oo la xiriira duqeymaha ruushka uu doonayo inuu ku burburiyo kooxda daacish ee gudaha dalkaasi siriya
ururka isis ayaa sheegay in mas-uuliyadda weerar ku celiya dhegeystayaaalkaasi ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerare isxigxigay oo lala beegsaday xarumo dowladda yemen ay leedahay iyo goobo uu leeyahay isbahaysiga uu dalka sacuudigu hogaamiyo oo ku yaalla magaalada cadan ee dalka yemen war uu ururku soo dhigay barta internetka ayaa uu ku sheegay inuu qaaday afar weerar oo ismidaaminah ururka ayaa sheegay in bartilmaameedkiisii uu haleelay hase yeeshee warkaas ka duwan ayaa waxa uu ka soo baxay saraakiil sheegay in weerarku ahaa gantaallo uu soo tuuray ururka uu dalka iiraan taageero ee xuutiyiintu
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington sidii aad idaacaddeenii shalay galabba aad ku maqasheen dad muhaajiriin iyo qaxooti ah oo badan ayaa waxa ay ka gudbayaan xeebaha dalkaasi libiya iyaga oo beegsanaya kuna sii jeeda dalka talyaaniga oo marka dambena ay yurubta kale ay uga sii gudbayaan haddaba maxamed cabdi sandheer oo istuudiyaha ugu weheliya ayaa wariyaheena v o a cabdilcasiis xuseen cusmaan oo hadda ku sugan magaalada katania ee koonfurta talyaaniga waxa uu weydiiyey haddii ay jiraan dad cusub oo xeebaha talyaaniga soo gaaraya
maxamed markab ciidamada badda ee dalka britain ay leeyihiin oo qeyb ka ah ciidamada midooda yurub ee xeebaha ilaaliya ayaa wuxuu shalay galab goor dambe keenay dekedda magaalada catania ee gobolka sicilia ee koonfurta ee dalkan talyaaniga in ka badan lix boqol iyo konton muhaajiriin oo cusub oo badankood iyaguna ahaa dad ka yimid dalka eritrea muhaajiriintaasi ayaa waxa ay saraakiisha midooda yurub ii sheegeen inay qeyb ka yihiin ilaa kun iyo laba boqol oo muhaajiriina oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay lasoo badbaadiyey kuwaas oo iyagu saarna ama ku socday doonyo yaryar oo ay kasoo raaceen dhinaca dalka libiya marka eritareyaanka mooyaane jinsiyadaha kale la socday markabkii ugu dambeeyey yaa ka mid ah maxamedow dhowr qof oo dadka muhaajiriinta eritareyaanka oo aan u dhowaaday bal si aan u weydiiyin dad kale ay la socdaan waxay ii sheegeen in dhowr qof oo kale ay safarkan ku heliyaan oo ka yimid wadamada suudaan iyo qaar ka tirsan wadamada galbeedka africa laakiin lixdaa boqol iyo kontonkaasi ka badan intooda badan waxay hayeen dad eritareyaana oo ragna u badnaa walow ay ku jireen dumar iyo caruur iyagu isla socda sidoo kale waxaa ku jirta haweeney uur leh oo aan ka dhex arkayey dhammaan dadkaasi diifbaa maxamed oo ka muuqatay iyo daal waxaanan arkayay dadkaasi inaanay wadan wax kaloon ka ahayn labada shay ay xidhan yihiin xitaa waxay ahayn dad cagacad oo marka ay markabka ka soo degayeen ayaa waxa la siinayay kabadda caso loo qeybinayay si bal ay u xidhaan waan gartay cabdicasiis waxaad sheegtay in maraakiib reer yurub ay leeyihiin ay xeebaha talyaaniga joogaan kuwaasoo sidii aad warbixintii shalay iyo haddaba aad sheegtay in ay ka hortagaan dadkaas marka bal isbeddelka ay la yimaadeen maraakiibtan iyo saamaynta ay yeesheen haddaad wax iiga sheegtid maxamed oo arrintani laba dhinacba saameyn bay leedahay mar waa maro horta waxaa yaraaday tirada dadka ku dhimanaya badaha weliba khaasatan badda mediterraneanka ee u dhexaysa libiya iyo dalka talyaaniga waayo halkaasi waxaa iminka jooga oo howlgallo ka wada maraakiib midooda yuruba oo qorshahooda ama howlgalkooda mandatekiisu yahay inay dadka badbaadiyaan arrinta kale saameynta arrintan ay keenayso ama ay ku yeelatay waxaa ka mid a nimanka muhaajiriinta dadka soo diraya ee mukhalasiinta ee libiya jooga ayaa waxay arrintani dhiirigelin bay sameynaysaa oo waxaa badanaya doonyaha xaggaa laga soo dirayo oo nimanka mukhalisiinta ay doonyaha dadka soo saarayaan iyagoo dadka u sheegaya in markay libiya xeebteeda dhaafaan ay la kulmayaan maraakiibtii midooda yurub oo diyaar ah oo badbaadinayo marka si markaa la eego tirada dadka muhaajiriinta dhinaca libiya ka imanaya way kordhaysaa oo sababa ay ugu wacantay iyagoo qalbiga ku haya in badda lagu badbaadin doono dhinacaasi waa saameyn marka dhinac kale laakiin la eegana arrintani waxay caawinaysaa inay yaraadaan dadka badda ku dhex dhimanaya
kaasna wuxuu ahaa wariyaheena v o a cabdicasiis xuseen cusmaan oo haatan ku sugan magaalada katania ee koonfurta dalka talyaaniga wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli nagala socotaanna waa v o a washington dadka ku dhaqan xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne ayaa bilaabay dhismaha waddo xaafaddaasi halbowlow ah dadka ayaa kasii gaashaamanaya daadad ka dhalan kara xilliga roobka oo la filayo inuu dhowaan curto wariyaha v o eda beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya marka la gaaro xilli roobaadyada inta badan dadka xaafadaha beledweyne ayaa waxay sameeyaan foojignaan dheeraad ah iyagoo ka taxadaraya fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle oo magaalada dhex mara dadka degan xaafadda kooshin gaar ahaan laanta ku tiimbo ayaa waxay bilaabeen inay hagaajiyaan wadooyinka xaafadda soo gala iyagoo aanan wax taageero ah uga helin hay-adaha fadhigoodu yahay magaalada beledweyne cabdi xirsi xaashi waxa uu xaafadan degan yahay ilaa soddon sano waxa uu sheegay in wadooyinka xaafadda ay isu bedeleen togag biyaha kasoo roga meelo aada u fog annaga ayaa is abaabulnay annaga waxaa nidhi war wadadaan maadaama wadda lagu sheegi karo waa waadi waadi bay noqotay baabuur baa qoday goday ka dhigtay biyahay waxay ka soo qaadaysaa ceelgaal agtiisa biyaha waadiyaasoo dhan soo afduubaysaa waxay ku soo shubaysaa xaafadda xaafadda marka biyuhu haddii waadigu eber yahay waxay ku shubmi jireen webiga webiga haddana meeshii ay ka shubmi jireen waxaa laga dhigay suuq xoolaad haddii marka ay yimaadiin waxay dhex degayaan xaafadda war hadda intaysanna dhex degin oo awal meelay nooga baxaan laa jirne meel ay nooga baxaan aanaan weynin aan iska dhisnayn waddada waa masiibo ilaa siddeetan iyo kowdii ka socotay hiiraan sidii magaaladu ay u fiday marka magaaladii marka ay fiday oo maaragtay la degay dhulkii dhulbeereedka ahaa jiray oo magaaladii ballaaratay yaa waxaa dhacday biyihii inay si caadiyaba guryihii u soo galaan dadkii caawa haddii roob do-o wax ilaahay abuurtay oo agab la cuno ah oo rajo laga qabaa ma jiraan anigu waxaan soo degay siddeetan iyo kowdii intaas baan deganaay intaas barakucu haddii sanadkuba xoogaa rooba leeyahay barakucu caadi u ahay waa laga barakacaa dhismo labaadaa la galaa markii la yimaado ama musqul ah ama guri ah ama wixii oo baaba ah loo yimaadaa ma aanaan bixin oo lacagtan qaata ma aanaan dhihine war iska rogayaal afarow noo shaqeeya rabbiyo ragaan leenahay hawshanadu caynkaas ee dadka xaafadan degan ayaa waxay yihiin dad si joogto ah uga barakaca guryahooda xilliga ay roobabku ka da-aan magaalada baledweyne waxaana ay rajo ka qabaan in wax badan ay isbedelayaan marka la dayactiro wadooyinka xaafadda sida ay sheegayso xaliimo xuseen shiraar biyaha mar walboo yimaado waxaan la kulannaa barakac iyo dhib iyo rafaad iyo khasaaro iyo naagahoo ilmaha biyaha la dhex tiimbado iyo dhib weynaan la kulannaa waxaan deganahay afar iyo toban sanaa deganahay mar walbay biyuhu yimaadiinna waxaan la kulannaa fasahaado fara badan iyo barakac iyo dhib fara badanaa la kulannaa khasaaro waa iga soo gaarinoo waxay gurgayaalo dhan waa looga dhex baxaa haway tiimbadan raashiin wax walbo xoolo noolaa nooga dhintay shaqadu waa sii soconaya waana la qabana waana la sii wadaa dadka muslimiintaana waxaan inayna caawiyaan wadadan la dhisay daadka waa yaraynaysaa waxaa ay u yaraynaysaa inkee hadday yimaadiin biyuhu waxaa waa waa ku baxsanaynaa oo laamigan ku tegaynaa hadday yimaadiin marka waxaa waaye saasay u yaraynaysaa oo hadday aan marin tagno baabuurtaa noo marayso naaguhu hadday naga fooshaan meel aan ku baxsanno ma lahan qof hadday naga dhimato meel aan meydka ku qaadanno ma lahan dhaawac haduuna soo gaaro meel kale oon marsiinno ma lahan waa waddada hadday noo dhisanto waxaa waaye rajo weyn aan leenahay cumar daahir maxamed oo dadka xaafadda kooshin ka mid ah ayaa waxa uu sheegay in uu goobjoog u ahaa dhacdo xanuun badan xilli roob iyo fatahaad wada socda ay xaafaddu ku soo rogmadeen waxaan joogay aniga igu yaa badnaa waxay ahayd islaan dariskayga waayeelo sagaashan jir ah biyii markay yimaadeen habig saqdhaxa guriga ku barisay waxaa lagu kor barisiiyey beeshin geedka la yirahdo geedka beeshka la yirahdo habeenkii lama bixi karin waagiyaa ku bariyey subaxdii ayaa labada qof laba qof waxay qabatay labada dhinacay jiiday labada qofoo jiidaysa biyaha waxay ugu joogaan naasaha iyo iyo wax ka badan waxaa jiidayna haween kale ahayn rag ma joogan guriga ninkii ragga ah oo diriska u dhowaayay oo diriska la ahay wax u qaban lahayna tiisa haysato oo ma gargaari karo qofkii beeshina qofka ku jiraa sagaashan cad waaye sagaashan jir waaye meeshaasaa la jiiday laamigaa la geeyay marka dhibaatada ugu badan iyadoo aragna waxaasaa ka mid ah inma la saaray meel guri saqafkiisa la dumay gurigii dad ku nafbaxay waxyaaba badanaa jiro marka dadka waxyaabahaasa ku kalifay waddooyinkaas inay lacagaysa ka maarmin ay nafsadoodii ku maarayn lahaayeen inay waddada ku bixiyaan taasaa kaliftay marka waddooyinka marka waxaa ugu muhiimsan u dhisaynaa waxay tahay in lagu baxo xilli roobaadka looga badbaado dhibaatadii jiri jirtay magaalada baledweyne waxaa xilligan ka jira cabsi ay dadku ka qabaan fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle kadib markii ay heleen digniinaha hay-aduhu ay ka muujinayaan xilli sannadeedkan xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegtay in tiro dadahi ay dhaawacantay rabshado shalay halkaasi ku dhex maray dadka reer falastiin oo dibadbaxayay askarta dowladda israa'iil warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahiro ka soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuni
war murtiyeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay qof oo falastiiniyiin ah inay ku dhaawacmeen iska horimaadyadii ugu dambeeyey ee dhexmaray falastiin sheegay in lix iyo toban ka mid ah dadkaasi inay ku dhaawacmeen rasaasta noolnool ee ciidamada booliska israa'iil ay ku ridayeen dadka rayidka ahi halka afartan kalena ay ku dhaawacmeen rasaasta cinjirka wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegtay dadka intooda badan in dhibaatadu ay ka soo gaartay gaaska dadka ka ilmaysiiya oo ciidamada israa'iil ay u adeegsadeen dibadbaxyaasha falastiiniyiinta dhinaca kale kooxaha falastiiniyiinta ayaa ku baaqay in loo midoobo ka hortaga waxa ay ku sheegeen cadowga haysa dhulka reer falastiin afhayeenno u hadlay ururada fatax xamaas iyo islaamig jihaad ayaa si isku dhow u tilmaamay falastiiniyiinta xaaladda ay marayaan in ay kaga gudbi karaan keliya inay u midoobaan ciidamada israa'iil iyo in ay la yimaadaan siyaasad midaysan si ay u xaqiijiyaan ahdaafta shacabka reer falastiin arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ee iskahorimaad xoogan uu dhex maray ciidamada israa'iil iyo falastiiniyiinta ku banaanbaxday qaybo ka mid ah magaalada qudusa iyo daanta galbeed ee magaalada raamalla dibadbaxyaasha falastiiniyiinta oo gaarayay boqolaal qofa ayaa dhagaxaan ku tuurayay meelaha ay fadhiyaan ciidamada israa'iil taasoo sababtay iskahorimaad xoogan oo dhex maray falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil taageerayaasha ururka xamaas ayaa baraha bulshadu ay ku xiriirto soo dhigay muuqaal video ah oo muujinaya dibadbaxyaasha falastiiniyiinta inay isugu jiraan qeybaha bulshada kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ku baaqaya in falastiiniyiinta ay midoobaan sida ay sheegayaan warbaahinta israa'iil ciidamada dalkaasi ayaa xabsiga dhigay ugu yaraan shan ka mid ah falastiiniyiinta maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamada israa'iil ay burburiyeen guryo ay lahaayeen laba ka mid ah dagaalyahanada falastiiniyiinta kuwaasoo qayb ka ahaa weeraradii ka dhacay magaalada qudus sanadkii hore sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda israa'iil benyamin netanyahu ayaa wacad ku maray in gacan bir ah ay kala hortegayaan waxa uu ugu yeeray qolyaha argixisada iyo kacdoonka saddexaad ee falastiiniyiinta rabshadihii ugu dambeeyey ee dhexmaray falastiiniyiinta israa'iil ayaa waxaa ku geeriyooday afar ka mid ah israa'iiliyiinta iyo laba wiil oo falastiiniyiin ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
warbixin ay soo saartay hay-ad qaramada midoobaya ayaa waxaa lagu sheegay in dhinacyada kala duwan ee caafimaadka da'yarta caalamku uu ka hooseeyo heerarkii loo baahnaa haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintan waxa uu ka wareystay doctor cabaas maxamed jaamac oo ka howlgala cusbitaalka sandeski ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka doctor cabaas waxaa marka hore uu faahfaahinayaa warbixintaasi maxamed cabdi sandheere warbixintan waxaa la qoray october maalinta waxaana warbixinta shaaciyey u n ka iyo oo oo la shaqeynayo waaxda oo caafimaadka w h o ga waxayna ku saabsan tahay muhimadeeda koowaad waxa weeye in macnaha la sameeyo habab lagu macnaha lagu xoojinayo caafimaadka la siiyo dadka dhalinyarada ah ee u dhexeeya sagaal sano ilaa sagaal iyo toban sano markay markii la arkay arrimo badan oo jira adduunka waxaa la ogaaday adeegyada caafimaadka ka jira wadamadaba oo oo saboolka ah badanaaba inay ka gaabiyaan caafimaadka iyo wacyigelinta ku saabsan dhalinyarada taasna waxaa daliil u ah uu leeyahay micnaha maqaalkan in la arkay in dadka dhalinyarada udhexeeya sagaal ilaa sagaal iyo toban sano waxyaalo badan ay micnaha ayay la tacaalayaan ay kamid tahay cudurada maskaxda muqaadaraadka iyo iyo wax la dhaho nafaqo xumada iyo waxyaalaha oo isdiilka ah ama iyaga isula kacaan ama dad kale ula kacaan taas waxaa dheer cudurada hadhow ay la kulmi karaan marka ay da-weyn noqdaan oo la dhaho cudurada oo micnaha raagaha ama chronicada iyaga taasoo aan lahayn waxyaalo bre waxyaalo looga hortago oo looga hortegi karo xog fiican la siiyo marka ay jiraan sagaal toban ilaa sagaal iyo toban sano markaasoo waxyaalo badan micnaha oo hadhow caafimaadkooda se u dhaafsan lahaayeen iyo waxyaalo badan markaas micnaha laga bedeli karo oo adeega caafimaadka u sheegi karo waan gartay marka warbixintan dabcan daraasad baa ku ku ladhan oo la socota meelahaad is leedahay aad bay wax uga tari karaysaa waa dalalka caalamka runtii saa u sheegtay waa maxamed cabdisandeer waxaa waa arrimahan hotley waxtarkooda waxaa weeye waxtar aada iyo aad uweyn waa waxyaalaha adduunka macnaha ugu muhiimsan waxaa waaye wacyigelinta ama informationka si loo helo kabacdan sida loo isticmaali lahaa marka wadamada horumaray waxyaalo badan ayaysan micnaha ku kaabaan iyagoo weli laakiin sidii loo baahan ahayn laakiin warbixintan si aad iyo aad ah waxaa uga faa'iidaysan kara wadamada saboolka ah ama wadamada soo korayo markii haddii dhallinyaradooda toban sano ilaa sagaal iyo toban sano ay micnaha ay eh, wacyi fiican ay helaan waxay ka hortegi karaan dhibaatooyinka oo sida muqaadaraadka camal eh, cudurrada maskaxda ku dhaco eh, sida micnaha eh, eh, eh, eh, nafaqo xumada waan gartay soomaali badan baa qurbaha u soo baxday caruur baa halkan ku dhash ay ku dhaleen Eh, caruurtaas iyo waalidiintooda waxaa la yidhahdaa xiriirkoodu ma fiicna marka loo barbardhigiyo markii ay soomaaliya joogeen dhibaatooyinka ka dhasha dadka qurbaha iyo sida waalidka iyo ilmuhu ay maaragtay u wada dhaqmaan haddaad wax nooga sheegtid newt maxamed arrintaas waa arrin muhiim ah balkee ilmaha badanaaba waxyaalaha muhiimadda ah ilmaha informationka toban ilaa sagaal iyo toban waxaa jira hab gooni oo loola dhaqmo oo muhiim ay tahay oo informationada qaarkoodna waxay u leeyihiin xaq inay helaan marka informationada haddaan u kala qaadnay information waxaa jiro ay ka heli karaan iskuulaadka macnaha dugsiyada Eh, waxyaalo badan ayaa lagu baraa iskuulka oo ka mid ah sida macnaha oo nafaqada eh, waxyaalaha oo eh, cudurrada laga hortago oo muhiimada u baahan ka hortaga sida cudurrada ku gudba galo galmada camal laakiin marka qaarkood waxaa arkaysaa inuu ka dhex imaanayo is-afgaran waa waalidka iyo iskuulaadka iyo i- ilmihii waxyaalaha qaarkood information qaarkood uu waalidkii waagii soomaaliya jooga kama hadli jirin inta waa laga hadlaa xishood yar iyo micnaha ayaa ku jira laakiin taas waxay keenaysaa haddii la aamuso cunugii sagaal ilaa sagaal iyo toban inuu isaga hadhow ama qof kale oo isaga laeg si qalad wax ugu sheego ama si kale isaga uusan eh, eh, uusan garanayna u qaato hadhow caqabaxumo ay meesha kala kulanto arrinta saasa saasa u badan badanaaba laakiin waa muhiim in micnaha ilmaha eh, markaan leeyahay ilmaha waa ilmaha u dhexeeya toban ilaa sagaal iyo toban waxay xaq u leeyihiin informationada iyo waxyaa eh, xogta caafimaadkooda quseeyo oo dhan in la siiyo
kaasina wuxuu ahaa doctor cabaas maxamed jaamac oo ka howlgalo cusbitaalka sandheski ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa booqanaya magaalada brussels ee dalka belgium isagoo u jeediyey dalka ruushkana digniin ah in gardarrada ka dhanaa turkiga ay sidoo kale tahay mid ka dhana gaashaanbuurta nato hogaamiyaha turkiga ayaa ku baaqay in goob ka caagan duulimaadka la sameeyo iyadoo yurubna ay ballan qaaday inay turkiga siinayso lacagu kula tacaalo dhibaatada qaxootiga wariyaha v o eda hener ridgewell ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada london ibraahim xasan daanduray ayaa soo jeedinaya iyadoo dalka turkiga uu ku eedeynayo ruushiya inay ku soo xadgudubtay hawadeeda ayaa madaxweyne rajab dayib erdogan waxa uu booqasho shalay ku tegey brussels Türkiye'ye yapılan saldırı NATO'ya yapılmış bir wuxuu saldırı.
sheegay erdogan in gardarro ka dhana turkigu ay tahay mid ka dhana nato erdogan iyo hogaamiyaasha yurub ayaa ku heshiiyey in xal kasta ee colaadda ka taagan siriya loo raadinayo ruushka aanu ku lug lahaanin iyadoo isbahaysi uu la leeyahay madaxweynaha siriya bashaar al asad oo duqaynaya xoogagga mucaaradka dagaalka sokeeye ee halakayay siriya ayaa waxa uu qaxiyey in ka badan afar milyan oo qof oo turkiga uu martigelinayo in ku dhow laba milyan halka boqolaal kun oo kalena ay u safreen yurub hogaamiyaha turkiga ayaa waxa uu soo bandhigay qaabab lagu xallin karayo shidada siriya oo ay ku jirto in loo sameeyo goob ammaan ah oo ilaalin laga hayo qaxootiga siriya si ay u joogaan dalkooda Bunun bir tanesi eğit donattır. İkincisi terörden arındırılmış erdogan bölge actitu ilanıdır.
wuxuu sheegay in xalka hore uu yahay in xoog la saaro tababaro iyo qalab kan labaad in lagu dhawaaqo goob ammaana oo laga ilaaliyo argagixisada iyo ta saddexaad oo ah in la sameeyo goob ka caagan duulista dayuuradaha oo looga hortegayo in dayuuradaha dagaalka ee siriya ay babooyin la dhacaan dadka rayadka ah ibraahim sarkesi oo ka tirsan regents university ee london ayaa wuxuu sheegay in goobta ka caagan duulista oo kale ay siinayso turkiga in gacanhayn weyn ay ku yeelato kooxaha hubaysan ee kurdiga ah ee ku sugan halkaasi The main request is to give way to create a fly free zone.
codsiga ugu weyn ee Northern Syria, turkiga ayaa ah in goob ka caagan duulista laga sameeyo waqooyiga syriya oo markaasi ay ku xakamayn karayso ama ay deji karto dhaqdhaqaaqa kurdiyiinta yurub ayaa ballan qaaday in ka badan hal bilyan oo dollar oo ay ku caawinayso turkiga si uu ula tacaalo dhibaatada qaxootiga iyadoo doorashooyin la filayo inay ka dhacaan dalka turkiga bisha soo socota ayaa dadka arrimaha falaqaya waxay sheegayaan in badi hadallada erdogan ee brussels ay yihiin qaar ku jeeda dadka turkiga ee gudaha dalkaasi
aad iyo aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduure oo noo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda ee magaalada london henry richwell oo noo soo diray halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatana dhinacii kaalmaha suugaanta daandure hey dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay zalah walah waa barashada kalgacalka iyo fannaankii geedo
barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baanigahaa ruuxu baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa boqoryow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaani lahaa boqoryow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaani lahaa wartii kuma harine waa kan bahaye wartii kuma harine waa kan bahaye bogtii jaayibka igu ballaarate wartii kuma harine waa kan bahaye martii kuma harine wakan bahaye bogtii jaayilka igu ballaarate badbaa igu wareesan bili iiba muuqde bishe inoo ballana bishe inoo ballana
heestaasi barashada kalgacalka amaba zalwalah sida loo yaqaano cabdirasaaq gaadaco waxaa dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkaygii aroornimo inta haddii la dhahdo afarta maanta aynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaas iyo subax wanaagsan
barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa wadna baadi maqan baahiyayay baan ku baxnaani lahaa barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa wadna baadi maqan baahiyayay baan ku baxnaani lahaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.